halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal waa salaasa lix iyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggareena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaysaa saara ciidla nuur iyo anigoo ah xuseen barre
qodobadaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida dhulgariir laga dareemay deegaano ka mida puntland
inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka afar dhibic shan magnatiyuud oo aad u xoog weynaa ka hore wararku waxay noogu sheegeen magaalada bareeda inuu ka dhacay agteedu aadna u saameeyey laakiin markii aan la xidhiirnay dadkii deganaa magaalada bareeda wuxuu isugu soo uruuray inuu ka dhacay badda gacanka cadmeed waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika dariiqada qaadiriyada usoo horeysay geeska afrika waxaa la aqoonsan yahay sheekh cabdulqaadir aljiilaani wiilishiisii mid ka mid ahaa oo la dhihi jiray sheekh moxamed bin sheekh cabdulqaadir aljiilaani ardaydiisii qaarkood ayaa geeska afrika u soo diray ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka afrika ardaydiisii ayaa gaartay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiinku haynaa marka horese warkii dunida
aqalka hoose kongareska maraykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa in maanta oo salaaso ah ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaaraynayo erayo lagu tilmaamay kuwo cunsuri ah oo uu madaxweynaha maraykanku ku duray xubno ka tirsan kongareska ee aan ka soo jeedin dadka caddaanka ah qaraarkan loo codayn doono ayaa ah mid si weyn u cambaaraynaya madaxweyne trump iyadoo la sheegay in hadalkiisu uu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka maraykanka ah ee cusub qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arkayo mid dadka maraykanka ah ee midabka leh ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen taasi oo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono maamulka madaxweyne trump ayaa qorsheynaya in la mamnuuco dadka magangeliya doonka ah ee ka soo gudbaya xadka koonfureed ee maraykanka arrintan ayaa la saadaalinaya inay aada u saameyn doonto dadka magangeliya doonka ah ee ka imanaya wadamada ku yaala bartamaha qaaradda latiin america kuwaasi oo soo dhex mara dalka mexico tallaabadan uu qaaday maamulka madaxweyne trump ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasaaradda garsoorka ee maraykanka iyo wasaaradda amniga qaranka kuwaasi oo sheegay in la-aan la aqbali doonin dadka gudaha maraykanka iska dhiiba ee dhinaca dhulka soo maray kana soo gudbay dalalka kale ee magangeliyo doonka ah iyagoo wadamadii ay soo mareen aan magangeliyo ka heli karin
hogaamiyaha sare iiraan ayatullah cali khamna'i ayaa maanta oo salaaso ah sheegay in dalkiisu uu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer yurub inaanay waxba ka qaban sidii ay iiraan uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran hadalka hogaamiyaha sare iiraan ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda tamarta atomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay iiraan qaaday ee ku aadan in ay hoos u dhigto qodobadii lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxiixay aanay waajibaadkoodii gudan dalka bakistan ayaa dib u furay hawada duulimaadyada rayidka ah arrintaasi oo soo afjartay muddo bila ah oo ay xayiraadi saarnayd hay-adda duulista hawada ee dalka bakistan ayaa maantoo salaasaa shaaca ka qaaday in hawada dib loo furay islamarkaana ay deg deg u dhaqangeli doonaan iyadoo u furnaan doonto dhammaan duulimaadyada rayidka xayiraadda hawada saarneyd ayaa xanibtay diyaarado badan oo dunida iskaga gala goosha kuwaasi oo adeegsan jiray hawada dalka bakistan kuwaasi oo siday dad rakaab ah iyo xamuul kale bakistan ayaa hawadeeda duulimaadyada ka xidhay bishii februari ee sanadkan kadib markii qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey islamarkaana uu dilay afartan ka tirsan ciidamada dalka indiya oo ku sugnaa gobolka kashmiire lagu muransan yahay qaybta ay indiya maamusho weerarkaasi oo markii dambe ay sheegteen koox reer bakistaana oo lagu magacaabo jeish moxamed weerarkaasi kadib waxaa khilaaf soo kala dhex galay labada wadan ee indiya iyo bakistan khilaafkaasi oo gaadhsiiyey in ay ku dhowaadaan in dagaal dhex maro
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan ayaa lala beegsaday dhismaha mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta oo ku yaala meel u dhow isgoyska black sea ee muqdisho qaraxa ayaa dalool weyn ka sameeyey dhismaha waxaana la sheegay in labada qof ee dhintay ay goobta ku sugnaayeen dad goobjoogayaal ah ayaa v o eda u sheegay in dhowr qof oo kale ay dhaawacmeen kuwaasi oo dhaawacooda culus yahay ilaa hadda cidima sheegan mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee waxaa inta badan qaraxyada iyo weerarada argixisada ka geysta magaalada ururka al-shabaab
aad baad u mahadsantahay xuseen oo halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington maamul goboleedka puntland ayaa warbixin ka soo saaray dhulgariir la sheegay in laga dareemay deegaanada ku teedsan badda gacanka cadmeed gaar ahaana deegaanada u dhow magaalada bareeda ee gobolka gardafuw ee bariga puntland afar iyo tobankii bishan julaay wariyahayagaya faadme yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu afar iyo tobankii bishan aynu ku jiro habeennimadii axadda uu ka dhacay deegaamo ka tirsan xeebaha gobolka gardafuw ee deegaanka caluula wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland faarax maxamuud cawaash oo shir jaraa-id maanta ku qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa sheegay in dhulgariirkaani uu ka dhacay gunta badda gacanka cadmeed meel boqol toddobaatan iyo kow kilomitir kaga beegan jihada waqooyi galbeed magaalada bareeda waxaana uu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi ka soo gaaray dadka deegaanka
inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka afar dhibic shan magnatiyuud oo aad u xoog weynaa ka hore wararku waxay noogu sheegeen magaalada bareeda inuu ka dhacay agteedu aadna u saameeyey laakiin markii aan la xiriirnay dadkii deganaa magaalada bareeda wuxuu isugu soo uruuray inuu ka dhacay kilomitir dhinaca waqooyi galbeed bareeda meel kaga beegan badda gacanka cadmeed marka waa jiraan meelo laga dareemay gariir meelo sida magaalada geysalay oo kale oo xaaba agteeda ah dad jooga waa noo caddeeyeen boolimooga oo kale waa maqleenoo waa noo caddeeyeen wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland ay diyaarisay koox khuburo ah oo kormeer ku soo samaysa halka uu dhulgariirku ka dhacay iyo meelo kale wasaaraddu waxay diyaarisay koox khubaro ah oo mariin injineerisa si ay si deg dega bal arrintaas ugu soo sameeyaan kormeer dhinaci badda ah gacanka cameyd iyo kullii usoo sahmiyaan bal meelihii khasaarihii iyo wixii uu keenuu gaaray dhowaan ayaana macluumaad dhammaystiran bulshada la soo wadaagi doonaa ilaa xad sidii markii hore aan ka walwalsanayn habeen hore kamaynaan seexan oo aan u qaadannay in magaaladii bareeda ay khatar weyn gelayso ma noqon oo ilaah baa ka leexiyey ilaa toban kilomitir buu isha uu ku beegnaa dhulgariirku ka dhacay meesha kilomitirka u jidha waa markii ugu horraysay ee dhulgariir ka dhasha badda gunteeda hoose uu ka dhaco xeebaha deegaamada puntland iyadoo horay gobolka gardafuw magaalooyin ka mid ah uu ku soo fatahmay khooriga degmada caluula kaasoo burbur xooggan u geystay guryo deegaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halka degeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ah qeybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
waxaa geyiga soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin islaami ah kuwaasi oo siifidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysa gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee islaamiga ahaa ee ka dhashay geeska afrika culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sanno ka hor culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa sagaal boqol oo sanno ka hor sheekh weli sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda reer uweys alqaadiriya dariiqada qaadiriyada usoo horeysay geeska afrika waxaa la aqoonsan yahay sheekh-cabdulqaadir aljiilaani wiilishiisi mid ka mid ahaa ee la dhihi jiray sheekh moxamed bin sheekh cabdulqaadir aljiilaani ardaydiisii qaarkood ayaa geeska afrika usoo diray ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka afrika ardaydiisii ayaa gaartay kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay marna hoosay u dhaceysay sheekh baa laga yaaba inay dariiqada u fido oo shir badan uu yeesho sheekh baa laga yaaba yani kadib sheekh muumin oo hadda ay ku duugan buurha kaba ayaa isagana khaliif qaadiriye ahaa oo aniga hadda anaan hayn sheekh uu dariiqadu ka qaatay balse uu ahaa khulafadii ugu horreysay ee dariiqada qaadiriyada yani loo tiriyo kadibna hadda waxa weeyaan waxaa soo kacay yani zamankii suufiyadu ay soomaaliya aad ugu xoogeysanaysay waa xilligii sheekh uweys iyo sheekh cabdiraxmaan azaylaci sheekh ismaaciil almaqdashi iyo sheekh suufi iyo laakiin asal ahaan xilligaas yani wakti dhow weeyaan soomaaliya iyo geeska africa dariiqadu asal bay u leedahay oo xilligii sheekh cabdulqaadir jiilaani iyo zamanka ayay soo gaartay xilli hadda aan sagaal boqol sano ka yareen weeyaan markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay sidee bay u fidiyeen diinta xeeladaha ay adeegsanayeen waxay samaynayeen maxaa ka mid ah culimmadu markay imaadeen soomaaliya waxay diinta u fidiyeen siduu ilaahay uu usoo dejiyey oo nebigiisa maxamed ahaana uu u dariiqeeyey ayay u fidiyeen madaaris ayay abuureen dugsiye qur-aan ayay abuureen masaajido ayay dhiseen meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen kolkaasaa wasaa'ilka ay adeegsanayeen waxaa kamid a inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reeri guuraa weeyaan inta badan geeska africa ama soomaaliya inay qolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay ay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago halkaas loogu geeyo dugsiga qur-aanka halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga halkaas loogu geeyo fadhihii oo wax bari lahaa oo culumta shareecada bari lahaa halkaas oo laga dhiso xadarooyin ama zaawiyo oo ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala hab oo siyaaxi ah oo socod ah ayay diinta ku fidinayeen meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tegayeen macalimiin xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan u soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay sida uu ku doodayo brofesor maxamed cabdi gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada waxaa la dhahaa dee dariiqadii oo ugu da-weyneyd kolley waxaa markaa laga fikerayaa dariiqadan oo qaadiriyada waxaa lagu wadaa inay timi qarnigii lix iyo tobnaad waxaana loo nisbeynayaa in uu keen inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo yeman oo weliba gaar ahaan dhinaca cadan a maaragtay weli baxsigaa wuu socdaa maxaa yeelay nin waxaa jira qoraa oo qarnigii shan iyo tobnaad buug qoray la yihahdo masaalik al absaar wuxuu sheegayaa in xilligaa ayaga ah etoobiya iyo doonaha iyo iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu research ku sameeyey oo markaas aanay jirin wax dariiqo ah oo aanay jirin maaragtay wax zaawiyaada oo aanay jirin muriid iyo waxaan maaragtay dabaqaadkan iyo qaabka loo kala sarreeyo oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aanay jirin buu ninkaas sheegayaa marka dariiqooyinku mawjada ugu dambaysa waaye oo faafinta dariiqada waxaad waxyar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka walaa horta waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen laakiin boqortooyinkaa jireen waxay jireen xilli dadku u islaam noqday magarata oo conflictiga islaamka iyo baahinta islaamku aanay aanay necessary ahayn inay dagaal u dhaco marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyooyinkii aan naqaanay annaga caadiga ah waxa weeyaan boqortooyo waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyna ay jiraan boqortooyo ahayd laakiin boqortooyo islaam ay ahayd waxaan weliba ka arkaynaa mathalan boqortooyadaas ajuuraan oo kaleeto midka madaxda waa wuxuu ahaa imaam waxyaabaha interestiga ah hadda markaan eegna aadgaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka o dhan ka sarreeyo oo maaragtay go-aanka iskale waa imaam marka magacyada imaamka ah waxa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadka shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha marka halkaa waxaad ka garanaysaa inaan diin markaa la faafinayo ma jirin laakiin dadku dad staabil ah oo staablish garooday oo diintu ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqor boqor boqortooye ahaayeen xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayaguna fara badan ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari ama ha noqoto dhinacan oo centerka ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaarsiiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associated la bixiyeen oo la dhaho xarakadii aji laladhahdo
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayey ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jebiyey jaamacadda magiil university ee dalka kanada markii taariikhda laga hadlaayo labada dariiqo oo soomaaliya hadda runta soo gaartay dadku saddex bay yidhahdaan laakiin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada axmediyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos baxay leeyihiin oo qaadiriyadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood qaadiriyada zaydiciya ku abtirsata oo sheekh cabdiraxmaan zaydici qaadiriya rufaaci ku abtirsata oo isagana sheekh rufaaci in la yidhaha ku abtirsata iyo waysiya oo sheekh ways albraawi marka sidaas oo kale axmediyadana waxay uqaybsan tahay saddex qaybood aydana ay uqaybsan tahay qaybaha markay axmediyada uqaybsan tahay aydana waxaa waaye muxuu ahay saalixiya raxmaaniya raxmaaniya waa waxaa waaye waa sheekh cali mayo iyo tiimkiisa meeshay gelayaan halkaas waaye saalixyadana waa waxaa waaye sheekh axmed muxuu ahay axmed cabdulla xasan iyo halkaas lamid ka ah marka laga hadlaayo saalixiya kusoo caan baxay iyo waxaa jirta dandaraawiya oo iyaduna aan aada caan u ahayn marka dadku waxay isku khaldayaan marka saalixyadu waxay kamid tahay axmediyada qayb kamida waay sidaasaa marka soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caan baxeen soomaaliya aada uga soo caan baxeen waa qarnigii sagaal iyo tobanaad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufyada ahayd dadka soomaaliyeed diinta qumaati u gaarsiisay oo meel kasta soo shaac bixisay oo culamo waaweyn oo soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyagoo kooxa ah waxaan dhihi karaa marka waa organizer sufi brotherhoods waaye markaas marka hore waxaa waaye si tartiib tartiib ahaa diinta dadka loo gaarsiin jira culamo waxaa jiri jirta aan suufiye ahayn oo mararka qaarkood fiqiga dhigta sida culamadii ku-aan ka baxday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo hiiraan gal cusbo meesha la yidhahdo amba roox ee nugaal ku tiilay iyo xaafuun meeshaas culamo fuqahaa joogi jirtay laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka islaamka gaarsiiya waxay ahaayeen dariiqooyinkaas axmediyada iyo qaadiriyada ahay
waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamullo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray degaanada soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhex maray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka telinayey degaanada soomaalida brofesor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo carabta ka dhiga jaamacadda savana state university ee gobolka georgiya dalkan maraykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jameecadii ka soo baxday baar dheere kun iyo sideed boqol iyo soddonkii jaamacadda baar dheere waxay ka mid tahay mid boqolaal jamaacadood baa jiray oo ku baxnaa yani wawiyadahan oo dhan shabeelle jubba meel alaale meesha la degan yahay jaamacad ba ayaa ayaa ka dhisnaan jirtay ta baar dheere aad iyo aad bay waxay ahayd militarily bay maarata aada u xoog badnayd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaaba dawladihii ama boqortooyadihii markaa jiray weliba jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yidhaahdo boqortooyada luuq oo weliga shabeellena waxaa ka jirtay boqortooyada la yidhaahdo boqortooyada afgooye labadaas boqortooye laba boqortooye waaweyn bay ahayen runtii ayagana ciidamo badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin way la dagaalami jireen marka runaantii jaamacadda baardheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa kamid ah masalan ka ganacsiga foolmaroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha anshaxumada keenayo o dhan bay ay dadku diidayaan marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada afgooye iyo saldanadii luuq oo iyadana xaggaa ilaa kismaayo wax keensanaysay waxay diidanaayeen is-addoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray afrikada bari oo oo dadka beeralayda labada webadego dad bay soo urursan jireen soo jaamacada baar dheere intaba way kasoo horjeeday adoonsi mid ka yihiin Waa waa gartay.
lala dagaalamay Waa eh, markii gartay.
dambe waa tan ay maaragtay runtii ay jabaayaan yani suldaanka geeladii yusuf cali wuxuu kasoo duulaya afgooda kasoo duulaya ilaa baardheer ayuu imaanaya magaalada baardheer wuu gubaya jameecada baardheere waxay ku burburtay shan iyo toban sanno gudahood hase yeeshee saamaynteeda iyo dhaqdhaqaaqeedu ma wada demin xiniftuna intaasi kuma dhammaanin sida uu sharaxayo doctor maxamed cabdi gaandi bal waxaad waxayr ka hadashaa tartanka ama xasaradda u dhaxaysay dariiqooyinka iyo culimmada kale ee lagu tuhunsanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afgaar uun u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray deegaanada baar dheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horreeya diiniga ah markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa waxaan qaadan karaa guud ahaan laba laba laba laba fasil baan qaadan karaa wixii kaloo soo raaci kara waan jirayna qaybta ugu horeysa waxaa weeyaan em, em, saalixiyada waxay masalan in xabaalaha eh, la tago la diyaarto em, maaragtay em, dul lagu xidho em, shuruud shardi laga xidho waxaana ay ogoleyn maaragtay kow waxaa kaleeto ayna ogoleyn oo xataa kuwan oo wahaabiga marka dambe imaanayo taa waan usoo noqonayaa yimaadeen maaragtay baar dheere waxaa la diidi jiray eh, oo ay sameeyeen xarakad ah dumarkeena waa kuwa garsin jiray oo gar garays bay qaadan jireen marka waxay keeneen xarako la dhaho eh, xarako lagu magacaabay cambuurey mogta ama dhaqdhaqaaq cambuurey lagu magacaabay oo hadda dumarka koonfurta markaad aragto qofka dumarka waxay qaadataa garays laakiin shaati gacmaha maaragtay markii uu soo gaaro balaabalaaka oo oo furfuran ay dumarku qaataan si ayna garbahooda naasahooda aan u arkin cawrtooda cawradooda ay u asurtaan marka xarakadaas taasay la imaatay oo markaa qaadiriyada iyo aan aanay siyadeyn maaragtay interest oo weyn marka ayada ah marka waxyaabo fara badan oo maaragtay practic ah oo qaadiriyadu samaysana way way way naqdin jireen iyaguna marka ay disinayaan oo maaragtay een kulligood waxay ku difin jireen qolyahan axmediyada qur-aanka lagu difin jiray marka qur-aanka lagu difin jiray qoladaasina magacmaan iyo maaragtay ilaahay iyo kulli labadooda way way- way samayn jireen laakiin qoladana waxay u badnaayeen inay qur-aanka ku jireen marka waxaa waaye midda ugu horeysa waxaa jiray farqi yar oo diini ah ma aha farqigu een wa- waa farqi de kulle hadda sida loo hadlaayo oo kale ah laakiin qoladani waxaad markaad la sheekaysato waxay kuleeyihiin bidcanima ku jirtay waxaa ku jiray shirki qaadiriyada marka annaga xarakadana markay imaatay waxay ahayd xarako inay saxdo diinta islaamka ah sida ay qoladan kaloo dambe oo cusub ee timid ay uleeyihiin wixii hore jiray waa jihaalay ahaayeen waxay ku shaqeynayeen waxay ku dhaqmaayeen waxay ahayd bidco annagaa markaa tasiixi wadna annagaa salafa annagaa kana marka qolo waliba qolada ay ka dambeyso iyo inay ka fakar fiican tahay ee fakarkeedu sax yahay ay qabtay waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaan oodyaansiga dadka adig ku raacaayana waa lagu tartamaya marka waxaa more aggressive ahaa qolada gadaal ka timid oo weerar badnayd macnaha waxaan ka hadlaya saalixiyada maxaa yeele saalixiyadu waxay dul timid ayadoo dadku uu qaadiriyo yahay ay yimaadeen marka si ay space u helaan iyo meel ay isku cabiraan iyo dad ayaga raaca iyo dad maaragtay fakarkooda faafiya iyo waxaa waaye waa inay abuuraan eh, waxyaabo oo xiisad keena oo dadka soo jiita waaye intaynaan hore uga sii socon halkaas bal waxaad waxayr ka hadashaa baar dheere xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ka socday wuxuu uga duwanaa eh, dhaqdhaqaaqyada kale ee dariiqooyin kale walahi horta wuxuu ahaa een, waxaa la sheegaa mar nimankaas inay saalixiyo noqdeen marka laakiin anu informationka iyo qoraalada anoo aan arkay oo aan akhriyey niman culimaa oo wahaabi ah ayaa waxay ka yimaadeen nejdi oo sacuudiga ah nimankaasi waxay tageen meesha laada baardheere culimo badan oo halkaa joogta ayaa lala kulmay Eh, waa lala hadlay halkaa waxaa jiray nin sheekha oo culimada hogaaminaya oo sheekh yabarow la yidhaahdo sooma garan culimada baar dheere degan qabaa-ilka soomaalida oo dhan oo isku dhafan bay ahaayeen nidaam iyo dowladnimay sameeyeen waxay diideen maroodiga in la laayo waxay diideen in si xun loo labisto waxay isku dayeen inay tasxiix oo diini ah sameeyaan oo dhahan wixii hore la haystay waxaa waaye waa bidco waxay weeraro ku qaadeen markaa dadka soomaalida markay fakarkaa qaateen waxay qaa-aadeen ilaa iyo baraawe ilaa iyo baraawe oo markaas dadka eh, laga dhoofiyo oo soo qabto laga dhoofiyo ee maroodiga faantiisa iyo laga dhoofiyo deegaanadii xeebaha oo baraawe iyo marka iyo xamar iyo geladi boqortooyooyinka halkaa ka jiray ee faraha badnaa waxaa la isku biiray qolyihii xeebuhuna lacag bay keeneen geladiguna waxay sameeyeen ciidan baa la dumay nin suldaan oo walaaki suldaan ah oo la yidhaahdo axmed baa ciidankii hogaaminayay weerar baa lagu qaaday marka baarbeer waa la dilay waa la dilay waa laga adkaaday markaa islaamiyiintii halkaas ka samaysay jamaacada islaamka
inkastoo jameecooyinka iyo dariiqooyinka islaamku ay jireen haddana khubarada taariikhda islaamka iyo tan soomaalidu waxay aaminsan yihiin in imaatinkii gumaysiga ee afrika uu sii horiyey tartankii u dhexeeya dariiqooyinka iyo xarakooyinkii kale ee diiniga ahaa qaybta afraad ee u dambaysa taxanaha taariikhda islaamka geeska afrika waxaan ku eegi doonnaa tartankii u dhexeeya dariiqooyinka gaar ahaan xertii ay kala hogaaminayeen sheekh uweys bin moxamed bin muxaad bin bashiir ama sheekh uweys alkaadiri iyo xertii sayid maxamed cabdulla xasan
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo nala socotiinaya barnaamijkaasi galka baadhista halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha aynu jaleecno waa codadka cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin carale
jacayl lama muusi kara oo sidii mayay guddaa wiirood buu ku guddilaa jacayl lama muusi kara oo sidii mayay guddaa wiirood buu ku guddilaa midyadaablusitaa halgowlaha kaa marjaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablusitaa halgowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geedsaree ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geedsare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku mataalayaa nimaqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa kuma daalayaa indhaqanoo meel fog jira hase meer kaga tegin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
adigu waad maabise imayracayoo imiray mawjada hoosan ku dhacay dhexdooda kuma hayaa ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil inta nigsaday ku mumay
markaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a qaybihii kale idaacadeena ayaa idinku soo maqan qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maamulka madaxweyne trump ayaa qorsheynaya inay mamnuucaan dadka magangeliya doonka ah ee ka soo gudbaya xadka koonfureed ee maraykanka arrintan ayaa la saadaalinaya inay aada u saameyn doonto dadka magangeliya doonka ah ee ka imanaya dalalka ku yaala bartamaha qaaradda latiin america kuwaasi oo soo dhex mara dalka mexico tallaabadan uu qaaday madaxweyne trump ayaa shaaca waxaa ka qaaday wasaaradda garsoorka ee maraykanka iyo wasaaradda amniga qaranka kuwaasi oo sheegay inaan la aqbali doonin dadka gudaha maraykanka iska dhiibaya ee dhinaca dhulka soo mara kana soo gudbay dalal kale oo aanay magangeliyo ka heli karaynin
aqalka hoose koongareska maraykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa in maanta oo salaaso ah ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo erayo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweyne trump ku duray xubno ka tirsan koongareska kuwaasi oo aan ka soo jeedin dadka cadaanka ah qaraarkan loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne trump iyadoo la sheegay in hadalkiisu uu yahay mid si sharciya ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka maraykanka ah ee cusub qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo fasiranayo mid dadka maraykanka ah ee midabka leh ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen taasi oo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codeyn doono dalka bakistan ayaa hawada dib ugu furay duulimaadyada rayidka ah ee arrintaasi oo soo afjaraysa muddo bila ah oo xayir naari saarnayd hay-adda duulista hawada ee dalka bakistan ayaa maanta oo salaasaha shaaca ka qaaday in hawada dib loogu furay islamarkaana ay deg deg u dhaqangeli doonto iyadoo u furnaan doonto dhammaan duulimaadyada rayidka xayiraada hawada saarneyd ayaa xanabtay diyaarado badan oo dunida iskaga kala goosha oo adeegsan jiray hawada wadanka bakistan kuwaasi oo siday dad rakaaba iyo alaabooyin xamuula bakistan waxay hawada duulimaadyada ka xidhay bishii februari ee sanadkan kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey islamarkaana uu dilay afartan ka tirsan ciidamada dalka indiya oo ku sugnaa gobolka lagu muransan yahe kashmiir qaybta ay indiya maamusho weerarkaasi oo markii dambe ay sheegeen inay ka dambeeyeen kooxda bakistan ka dhisan oo lagu magacaabo jeish maxamed weerarkaasina wuxuu sababay in labada wadan ee indiya iyo bakistan ay qarka u gaadhaan in ay dagaal dhex maro
hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamne'i ayaa maanta oo salaaso ah sheegay in dalkiisu uu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayaa ku eedeeyey dalalka reer galbeedka gaar ahaan wadamada yurub in aanay waxba ka qaban sidii ay iiraan uga caawin lahaayeen inay kasoo kabato xayiraada dhaqaale ee saaran hadalka hogaamiyaha iiraan ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaalada tamarta atomikada ee caalamka qaramada midoobey uu shalay sheegay in tallaabada ay iiraan qaaday ee ku aadan hoosu dhigidda qodobadii lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxiixay aanay waajibaadkoodii gudan
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka kenya waxaa ka socda ololaha tirakoobka guud ee tobankii sannadoodba mar la qabto diyaargarowgan ayaana ka socda gobolka waqooyi bari oo tirakoobkaasi sidii loo dhammaystiri lahaa lagu howlan yahay maxamuud maxamed cumar waa xildhibaan laga soo doorto koonfurta wajeer wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayuu uga waramay goorta ay gobolka soomaalidu degto ay ka dhacayso arrimahaasi tirakoobka ahi waxaanu ku jawaabay
runtii arrintan sensuska ama arrintan tirakoobka wadankaas tobankii sanaba mar bay ka dhacdaa taasoo loogu talagalay in la ogaado bulshada ama ummadda populationka meelaha ay ku nool yihiin xisaabaadka tuulo kasta ilaa iyo magaalooyinka waaweyn waxaana loo xisaabo waxa weye dhaqaalaha wadanka sida loo qeybsado waxa weye tirada tirakoobka isaga oo haddana soo wajahay bisha soo socoto oo ama sideedaad saddex iyo labaatankeeda afar iyo labaatankeeda na soo wajahan waxaan doonaynaa dadkii in ay usoo noqdaan dhulalkoodii hataa reer guuraaga xoola dhaqatadii inay dhulalkii kusoo noqdaan waa tahay tirakoobkii hore mudana la sameeyey waxaa xusid mudan in ilaa haatan culeys idan ka haysto dhanka dhaqaalaha dadkuna ay yihiin dad aanan fahansaneyn marka haddii dadku aada fahansiiso muhiimka tirakoobkan lastirinayo uu leeyahay maxaad kusoo koobi lahayd waxaan aada ugu soo koobi lahaa taa iyada ah in runtii dadka ay soo isa soo xaadiriyaan oo tiradaa iyada ay naga halaabin mar kale waayo dhaqaalo badan baa nooga lumay taa iyada ah waxaa nooga lumay runtii aqoonsi badan waxaa noogu lumay oo isweydaarsi iyo oga- ogaansho badan waxaan doonaynaa in aan dadka nagii ay soo xaadiraan ay imaadaan isxisaabaan isdiiwaangeliyaan ay ka ogaadaan ka faa'iidaystaan fursaddan iyada inaanay soo maraynin toban sano ilaa toban sano kadib haddana marka taa iyada aad baan dadka ugu gugaabinaya waa tahay qofka reer miyiga ah ee ama dhajabula ama diif jooga ama abalatiro joogo ama raamu joogo duleedkeeda joogo n neefkiisa xoolaha ah afkiisa meesha daaqa uu aadaya oo keliya ayuu u arkaa in noloshiisu ay ku jirto marka n maxaa lagu fasirayaa oo dadka looga dhaadhicin karaa in ay kasoo noqdaan eh, dhulka kore ay aadayaan oy tirakoobkii iyo guryahoodii kusoo noqdaan maxaa looga dhaadhicin karaa bay kula tahay oo laga iibinaya ninka xoololeyda laftiisa marka su-aalaha la warsanayo waa la weydiinaya inta xoolo uu qabo hadduu qabo konton neef ama boqol neef waxaa lagu xisaabtamayaa inta ceel uu heli lahaa inta ceel oo loo qodi lahaa inta xoola oo ku nool koonfurta wajeer mathalan haddaan kasoo qaato tuulooyinka iyo dadka keliya lama xisaabaya xoolahana waa la ogaanaya qiyaas nasiibaa lagu leeyahay xoolahaaga intay dhan yihiin waxaa lagu warsanaya waxaa weeye tuulada iyada ahayd hadda kaba soo qaadba diif hadday ahayd haddii ay boqol kun oo neef ku nool yihiin boqol kun oo neef hadday ku nool yihiin waa loo xisaabay dhigayaa inta ceel oo looga baahan yahay halkaa iyada ah inta qof oo timaado ama soo noqoto ayagay dan iyo faa'iido u tahay sa- tobankii sanaba hal mar weeye halkaa isaga in lasoo guntado oo tirakoobka laga qayb galo si eh, dadkii dhaqaalaha hadda masalan keliya biyo un baan ku eri iskoolaadka sidaa kamid ah inta ciyaal oo iskoolkaa dhigan lahayd inta lacag la gelin lahaa iskoolada marka Marka waxyaabaha marka faa'iidada waxaan u leh.
gartay mudane omar waxaan u gartay in nolosha khayraadka bajetka dhaqaalaha dowladda dhexa ka imaanaya uu ku imaanayo tirada dadkaasi meesha degan xoolahay haystaan guryahay degan yihiin haddii marka aysan dhicin aysan nolol usoo dhaadhicinin dabcan aada iyo aad taa weye marka taan ka taxadarayna waxaa weye in ah, aanay jafin khayraadka loogu talagali lahaa xisaabaadka lagu helay darteed dadka iyagii soomaaliyeed waa reer guuraa inta badan eh, soomaalida eh, waxay degan tahay xuduud dalka soomaaliya la wadaagto qulqulatooyin baa ka dhacaya geeska eh, culeys fara badan baa jiro n ba laga yaabaa in shaqaalaha n tirakoobka sameyn doono ay noqon doonaan kuwo ama aj- eh, k- eh, dalka qaybihiisa kale ka imaanayo ama wa cabsoon doono oon gudan doonin waajibaadkoodii taasna ay dhici doonto in tiradii hadda lidinku sheegaya la saluugsanaa tiro ka yar aad la imaataan tirakoobka kadib ilaahay wuu naga haynayaa wax carqalad ah iyo wax dhibaato ah iyo wax kale Eh, hadduu ah, eeba idmo waan u talagalnay hadda ah, dad ajaaniba ma aha dadka noo noqon doono dadka ay noo hayni doono hawshan Eh, waxay noqon doonaan dad ah, ah, dad keeni ah ilaa toddoba boqol oo dhalinyaro ayaanu qori haynaa oonu diyaarin haynaa in ay tirakoobka noo sameeyaan Deegaan dadkaana wanaagsan waa dad dabcan.
tuugooyinkeena iyo deegaankanaga ka yimid meel kale kama iman Eh, deegaanka dadkii u dhashay weeye Eh, dad yaqaano dhulkii weeye cimilada dad xamili kara weeye Eh, eh, safaraha iyo, eh, duurka iyo hawdka ah, dad ah, xamili kara weeye dad la yaqaano luuqadoodii la fahmaya weeye marka eh, dadaal badan baan ku muujinay si aan ugu helno howlaha Eh, ilaah baa mahad iskale waanu howlgelaynaa taas kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud maxamed cumar oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta wajeer oo u waramayey wariyaha v o eda ee koonfur bari amaba gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire waxaad ka dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a
haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaana la socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolle soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada jubbaland iyo galmudug oo ka mid ah dadaalka axsaabta siyaasadda iyo dowladuhuba ay ka shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa nidaamka ka iyo weliba qabyaaladda oo loo heli lahaa dad soomaaliyeed oo mabda' ku midooba hayse tahay sababta mar walba khilaafaadku uu sii kordhayo dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah ee soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya siciid muuse oo siciid goosho loo yaqaano oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ee dalka soomaaliya iyo khaliif axmed gaabow oo isagu ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa siciid muuse siciid gooshe bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay yaasiin waxaan ku bilaabayaa marka ugu horraysa tacsi aan u dirayo dhibaatadii ka dhacday magaalada kismaayo ee lagu xasuuqay dadkii birmageydada ahaa soomaaliyeed xisbiga wadajir madaxdiisa iyo taageerayaashiisa waxay u tacsiyeynayaan dadkii dhibaatadaas gaartay soomaaliyeed gaar ahaan jubbaland iyo eheladii ay dadkaasi ka baxeen birmageydada ahaaba wixii dhibaatadaas geystayna waxaan leenahay ilaahay agtiisay ka helayaan wixii ay geysteen haddaan usoo daadego su-aashaada ee arrimaha doorashooyinka waa run hadda jubbaland iyo galmudug waxaa kusoo socota doorasho waxaan fogeyn wayada laftigeedu sanad iyo xoogaa ka dhiman yahay dowladda dhexe laftigeeda doorashadeedii doorashooyinku marka horaa looga soo heshiiyey in badan baa laga wada hadlay qaabka ay yeelanayaan doorashooyinku sistamkii looga bixi lahaa four point five-ka oo muddo dheer dadka soomaalida ahi ay ka cawdeen laakiin mushkiladda ugu weyn taallaa waxay tahay dowladdan hadda jirtaay markii ay xukunka qabatay waxaa loo dhiibay fayl lagaga soo heshiiyey dowladihii hore iyo dadkii stakeholderska ahaa ama saamiliyada siyaasadeed ah ay kaga soo heshiiyeen doorashada soo socotay labada kun iyo kow iyo labaatanka qaabka lagu gelayo min dowlad dhexe ilaa iyo dowlad goboleedyada tii noocaas ahayd dowladdaani maalintii faylkaa meesha la dhigay kamay qaadin xaggiisa umay dhaqaaqin iskaba daayay complication bayba sii abuurtay iyo in ay ku mashquusho maamul goboleedyadii kuwii wakhtigoodu dhammaaday doorashooyin geli lahaa sidii ay ayagu dad daacad u ah ee sugaysana iyada oo tii federaalka oo soo dhowaanayso maalinba maaragtay wakhtigu soo yaraanayo inaan ilaa haddeer dadka soomaalida ah aragti cad ka lahayn habka lagu geleeyo doorashadaas iyo noocay noqonayso ma sidii horaa lagu noqonayaa ma si cusub bay noqonaysaa ilaa hadda mugdi baa ka muuqda cid garanaysaana ma jiro eedda ugu weyn waxaa iskale dowladda hadda fadhida
khaliif axmed gaabo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta runtii waxaan walaalkay la qabaa siciid tacsida aan wada si guud u wada dirayno dhibaatadii ka dhacday ee magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka jubbaland waxaan leeyahay ummaddii ku baaba'day meeshaas ilaahay subxana wa tacala ha u naxariisto kuwii dhaawacanay mayna ilaahay subxaana wa tacaala ha bogsiiyo taas walaalkay ayaan la qabaa waxaa soo haray aragtidan siyaasadeed ee maamul goboleedyada arrinta maamul goboleeda waxaan u malayahaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed intuba way ku kala gedisan yihiin waxaan aaminsanahay waxa hadda jira inaysan maamul goboleed ahayn ay wax kale yihiin dad abaabulan oo marka qararkood aad fiirido inay u adeegayaan shisheeye marka qaarkood aad ujeeddo inay qabiilaad u adeegayaan marka qaarkood aad ujeeddo isbahaysiya sharci darra ah oo ay inta dowladda isu bahaystaan halkii wixii khalada ka mas-uuliyad ahaan halla saxo ay dhihi lahaayeen ay keeneen dowladdu ma igama karto deegaanadaas iyaku waxay ku dhisan yihiin sharci dawli ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexaa jirin marka waxaan leeyahay nidaamka marka ugu horraysa maamul goboleedyada waa in la soco boqol kiiba boqol la soxo awooddooda ay ogaadaan sharciyaddooda ay caddaato waxaa kaloo soo hore walaalkii wuxuu yidhi lama yaqaano meel lagu socdo meel lagu socdo waa la yaqaanaa dowladda dhexe federaalka waxay leedahay hay-ada sharci dejineed dowladda soomaaliya waxay soo brobosgareeday sharciga doorashooyinka baarlamaanka ayuu hor yaalaa riidin ayuu ku jiraa mar allaaliya markii uu soo baxana gaarlaynku wuu caddaanaya hadday tahay nidaam axsaaba iyo hadday tahay nidaam kaleeto haddii laga maarmi waayo iyadoo correction lagu sameeya wixii four point five-ka iyo inkastoo aragti ahaan aan aad iyo aad uga soo horjeedo boqol kiiba sagaashan waxaas waxna dhibo eeg yihiin aanna ilaahay ka rajaynayno in wax ka fiican ay soo baxaan horta doorka xisbiyada iyo saamiliyada siyaasadeed oo dhan waa laga maarmaan waa loo baahan yahay inay door ku yeeshaan laakiin caqabadda ugu weyn waxay tahay dowladda hadda jirtaa iyadaa rabta inay wixii isku koobto doorkii dadka kale ay lahaayeen maaragtay waxgaradka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaliya way nuqsaaminaysaa sharciga hadda baarlamaanka hor yaalla sharci loo dhammaa ma ahayn mid lagu soo wada heshiiyey ma ahayn waxaadna ogaataa shuruuc la qora oo baarlamaan la horgeeyaay yacni dalkan hadda uma horreyso dalkan wuxuu u baahan yahay dadku inay siyaasadda ka heshiiyaan waxa laysku hayo asalka ah oo is-aamin darada iyo kalsooni darada dadka ku dhex jirta iyo kala shakiga in la daweeyaa loo baahan yahy dad inta meel fadhiistay warqada soo qorqoray oo maaragtay koox kale ayaguna oo meesha fadhido oo ama ama la mabda ah ama maaragtay la danley ah loo geeyo oo lagu sheego waa baarlamaan waa la mariyey sharcigu waa saas arrintaas sharci ma noqonayso hadday sharci inoo noqonayso dee waxa weeyaan dowlado sharci lahaan lahaan jirnay xoog leh maxay inooga dumeen waxay inooga dumeen waa aragtida aan dadka u dhaxayn ee kooxa yaryar isku koobayaan ilaa la helo in dadka is-ogol iyo isqancis dib loogu noqdo arrimaha xasaasiga ee dowladhiska soomaalida asalka aan laga heshiiyana mushkiladu meeshaasay taaganaysaa warqadahana miiskay olayaan khaliifow waxaa tahay nin ka faallooda arrimaha siyaasadda aadna ugu dhuundaloola arrimaha hadda siciid ka hadlayo maxaad ku qancinaysaa dadka weli shaka ka qaba qaabka ee loo gudbinayo shuruucda doorashooyinka ee baarlamaanka horyaal
horta siciidow xisbi siyaasi hoo mucaarada eragaas aad ba ka fahmi kartaa dowlad ma rabin isagaa wuxuu rabaa dowladda inuu qaato ilaa iyo haddeer waxaad u jeedaa inay abaabulo fara badan iyo waxyaabaha sharci darra iyo qalalaaso aan la soo koobi karin inay ka sameeyeen laguma qancayo siyaasadda siyaasadda waa lagu kala adkaanayaa moogiye laguma qancayo sababtoo itaa ninku kursiguu rabaa waa tartamayaa waa laga adkaa weli waa guryamaya siyaasadda afrika sidaas waay mana ahan soomaaliya wacl meel laga soo qaado afrikay ka tirsanta afrikay dhaqamadaasu ka jiraan sidaasi daraaddeed haddii la helo nidaam axzaaba oo furfuran oon cidudadka xiraynin oo cidudadka hajuumaynin marka la helo qof kastaahu waxay ordaysaa orodkeeda qofkii soo baxda ayaana dalka hogaaminaya ay noqdaan dad wadaniyiin ah oo markii laga adkaado adkaashada aqbala isla markaasna maarkid gareeya aydiyadooda dadka soomaaliyeedna ka gada si ay mustaqbalka kuwa guulaysta u naqdaan laakiin haddii sheekadu naqato neeg to neeg meelma lama tegaayo soomaaliyana caqabaday ku naqanayaan markaas ugu dambayntii gudoomiye siciid muuse gooshe waad arkaysaa in aad kala taagan tihiin labadiinuba hase yeeshee waxaa loo socdaa bal sidii doorashooyinka labada kun iyo koob iyo labaatan kuna ay si xaqa ugu dhacaan labada doorasho hadda aad tilmaantay ee ku saabsan jubbaland iyo galmudugna door ku yeelan kartaan haddaba muxuu yahay xalku xalku waa iska cadyahay horta yaasiin muxuu ahayto walaalkay hadda yani asaga hadda personal attagaas yani hadda kuma noqonayo dowladda hadda fadhida horta waa la doortay cid kastoo kula fadhidaana ma jirto haddii uu yacni mucaaradku inay tilmaamaan dhaliilaha dawliga uu u yaqaano dowladiidnimo iyo dee waxaas moogtahay kacaan iyo moogtahay qarandumis iyo waana soo martay haddeeray jiraan oo moogtahay murtid iyo erayadaas dee waxa isticmaala dadkaan maskaxooda waasaca ahayn dowladda waa dadka yani cidda markaa fulintaahi waa howlwadeenno marka iyagu dowladda maaha dowladda waa shacabka iyo dadka waay qofka marka aan dowladda ka tirsanayn xaq buu leeyahay tilmaamaha uu bixiyana inay dowladdu qaadato iyadaa dani ugu jirtaa iyaday toosinaysaa doorashooyinka hadda soo socda waxaa weeya waxaa la rabaa in sidii lagu heshiiyey oo nidaamka ay u dhacaan in wakhtigooda ay ku dhacaan in faragelinta laga daayo in dadka xorriyad la siiyo la jajuubin oo qolana aysan isku dayin dadka wax aanay rabin oo rabitaankooda ahayn inay inta u soo dhoofiyaan ay ku khasbaan sidii muxuu ahaa shalayto ka dhacday puntland laftigeeda way diideen waa loo soo dhoofiyey dadkaasoo kale waa loo keenay laakiin shacabka iyo dadka wax dooranayay baa diiday kuwa hadda ay doorashooyinka ku socdaan maamul goboleedana waxaan ka rajaynaynaa inay doortaan dad iyaga matala oo maaragtay iyaga ka dhex yimid oo aan ahayn dad meel kale looga keenay khaliif axmed gaabow muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay maamul goboleedyada dowladdu inay isla shaqeeyaan sharciyad ahaanna ay maamul goboleedyadu fahmaan yaa sarreeya sharciyadda in la fiirsho sharciyadda dadku ay raacaan mid waan taageersanahay boqolkiiba boqol anugu nin hami siyaasadeed ku jira ayaa nahay hadda ka horna wax baan isku taagaya haddarna insha allah waan isku taagayaa sharciyad maahinan qabaa anigu in la yidhaahdo maamul goboleed dhilho meel jooga ou yidhaahdo madaxweynuhu ma imaan karo ra-iisul wasaaruhu ma imaan karo qofu shaqaynahu ma imaan karto waxaanu qabaa inay tahay soomaaliya waxii ragaadiyey waayo qofku waa inuu nasiibkiisa iyo dadnimadiisa iyo dareemkiisa waa inuu testi gareeyaa haddii uu waayana ou naqdo shaksi muxsina oo wanaagsan oo dowladda tilmaamay ee uusan naqanin shaksi inta wadamo kale salka la gala abaabul mar walba dowladda in la rido mar kasta in xalaqadada la sameeyo maamul goboleedyad meelo dibadda lagu shiriyo qofti ou naqdo qof dowladda la dagaalamay aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen siciid muuse siciid gooshe oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ah iyo khaliif axmed gaabow oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dooday gaabana intaa hinoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonna haddii ilahay raalli kar sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka fariimo dhinaca twitterka oo xaddii iyo isniintii toddobaadkan uu soo qoray madaxweynaha maraykanka donald trump ayuu kaga hadlay afar ka mida xubnaha aqalka hoose ee maraykanka kuwaasoo uu ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkeed ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen afartanuu bartilmaameedsaday madaxweyne trump ayaa loo arkay inay kala yihiin ilhaan cumar oo gobolka minnesota laga soo doorto oo ku dhalatay dalka soomaaliya ayaana brisley oo laga soo doortay gobolka massachusetts alexandria ocasio cortes oo laga soo doortay gobolka new york iyo rashida taleb oo laga soo doortay gobolka michigan iyadoo saddexda dambe ay ku dhasheen dalka maraykanka haddaba sida hadallada madaxweynaha loo arki karo ayaan weydiiyey faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia horta run ahaantii hadalka madaxweynaha waa hadal muujinayey inaanay dadka kan waddanka shaqo ku lahayn dhalashadiisana maaragtay dhalashadooduna aanay wax macnaha ku samaynayn taasoo dawlo jeega mar haddaanay ahayn dad sidiisa u cad oo jidhkiisa leh uu muujinayo fogeynayo de hadalka uu yidhi ordoo meelihii aad ka timaadeen burbursana hagaajiya iska daaya maraykan waxbaa isku wareerinana uu leeyahay marka run ahaantii hadalkaasu wax kasto qof kastoo wax garanaya waxa uu arkaa hadal meel ka dhac weyna oo cunsuriyadii ka buuxdo dhinaciisa murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota ayaan weydiiyey sida uu isagu jamhuuri ahaan u arkayo hadalka madaxweynaha hadal dee runtii marka qaabka qoraalka ugu dhigay loo fiiriyo dee hadal waxaa ka muuqata qeyb cunsuriyad ah oo kolley uu kusoo xushay afar xildhibaan oo asalkoodu soo galooti aabahood ahaa aba iyagu ahaa oo ama aan dadka caddaanka aan ahayn marka si marka loo eego dooda meel xun ayuu ka bilaaba la dhihi karaa madaxweynuhu oo isaga kolley iyo xisbiga iyo waddankaba runtii magac xumo ku noqon karto si guud yacni haddii uu siyaasad ahaan amase policyga mar waxa la yidhaahdo qorshayaasha ay wataan uusula doodi lahaa madaxweynuhu ku saxsan yahay oo ajendaha ay wataan afartan dumarka ah ee yacni xisbiga dimuqraadiya kasoo jeeda waa waxa loo yaqaano luuqadan ingiriiska radical left amase dad xag jira xagga bidix weeyaan oo doonaya inay inay dib dib u habeen ku sameeyaan dhammaan institutionadii iyo qaabkii waddankan ugu dhaqmi jiray dhowrkii boqole sane ee lasoo dhaafay marka taasay ahayd inuu ka abaaro doodiisa oo dadka maraykankuna ay ku taageeri lahaayeen sababtoo waxay doonayaan inay dhaqan dhaqan gadoon ku sameeyaan amase siyaasad ahaan waddanka qaabka uu dhisan yahay oo dhan ay dabagediyaan taasna wax loo dulqaadan kara maaha kadib markii farriimaha madaxweynaha la akhriyey waxaa dhaleecayn xoog badan soo jeediyey xubnaha xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga hase yeeshee aan wax badan laga maqal xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah mar kale farax maxamuud maxamed xisbiga jamhuuriga anigu ma arag qof magaca lahoo ka hadlay wayna ka baqayaan waayo waxa weeye nin waliba wuxuu u baqayaa waa ta sanadka soo socda doorashada soo socota ayay ka baqayaan in dadkii in nimanka aada u taageersane dadka aada u taageersane xag jirka ahi meelaha laga soo doorto ayay nimankan jamhuuriga badankoodu dadka jamhuuriga badankoodu ka yimaadeen marka waxay ka baqayaan haddii ay madaxweynaha u jawaabaan ama ay yidhaahdaan hadalkaa uu yidhi waa qaldan yahay in shacbigii isaga taageersan ayaga u foodi waayeen sababta ama ay u codayn waayaan sababta ay u aamusan yihiin oo aan uga hadlinna waa taas waa dantooda gaarkaabay eeganayaan ma aha markii ugu horraysay ee madaxweynaha laga maqlo hadallo loo arkayo kuwo cunsuriyad ku salaysan markii uu ku jiray doorashadii sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxa uu si toosa u weeraray dadka reer mexico muslimiinta iyo dadka afrika ka soo jeeda dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabooyinka madaxweynaha u arkayey inuu ku kicinayo dadkay caddaannimadu ku weyn tahay tallaabadaasoo run ahaan u keentay inuu kursigii aqalka cad xilligaasi ku guulaysto haddaba hadalladii toddobaadkani ma kuwo la ujeedda ahbaa kuwii sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii isagu horta isaga waxaa qorshihiisu waxa weeye dadka intii kuu foodaye ku jeclayd haddaad nambarkii ama intii hore aad heshid wuxuu aaminsan yahay inuu soo baxayo hadalkii ay jeclaayeen ee cunsuriyadda haddaad ugu celcelisidna dib bay kuugu dooranayaan run ahaantii may bilaaban sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii may bilaaban madaxweynihii hore waddanka barack obama ilaa iyo intii waa kii meel walba ka hadli jiray oo odhan jiray ninkan waddanka uma dhalan shahaadada uu dhalashada uu sheeganayaana maaha mid dhaba markii kadib la doortay buu mar yidhi waxaan u malaynayaa inay shahaadadaadu sax ahayd marka ninka kan jacaylka dadka xag jirka ah wuxuu ku soo bilowday markii uu kasoo horjeestay madaxweyne barack obama oo uu yidhi waddankan buuma dhalan shahaadada dhalashaduna waa been sida aynu soo xusno jamhuurigu ama kama hadal amaba sidii la doonayay arrintan ugama jawaabin hase yeeshee dalka dibaddiisa ra'iisul wasaaraha britain teresa may ayaa sheegtay in hadalka trump ka soo yeeray siday hadalka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin haddaba tallaabadaas ra'iisul wasaaraha britain culays ma ku keenaysaa madaxweyne trump mar kale murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuma keenayso sidaad la socoto walaal theresa may waxay ku fashilantay inay hogaamiso dalka britain wayna iscasishay ereyadeeda siyaasadeed culays baa tiri ee waxba kama aha washington sababtoo ah waxay iyadii lafteedii waa ku fashilantay inay hogaamiso dalka ingiriiska oo iska casishay haddana doorasho la sugaya in qof kale uu qabto jigadeeda haddayse xaqiiq ka tahay oo inay cambaaraysa trump ay doonayso waagii aysan iscasilin ay u fidatay casuumadda heer qaran ah ee wax ka daran intan uu dhihi jiray inay inay cambaarasay ahayd laakiin markay ogaatay inay xilkii ka degtay oo ku fashilantay mataqaanaa siyaasadeedii arrimaha gudaha inay hadda ka hadasho dee micno hadalaan culaysna ku haynin ingiriiska gudihiisa washington aan saamayn ku yeelan karin wey marka waxaan u arkaa un hadal malaajiid galay oo iska jirayo
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay farriimo dhinaca twitterka oo uu diray madaxweynaha maraykanka donald trump oo loo arkay kuwa cunsuriyad ku salaysan kadib markii afar ka mid a xubnaha aqalka hoose koongareeska maraykanka ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeenee burbursan dembiyaduna ay afeeyeen intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doonno waxaan dhegaystalanti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga e v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cawaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane arhay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax ordino isxaashaqayba allaydhahe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahyay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax ordino isxaashaqayba allaylahe ammaan mudane gayan isdoortaa eheelku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaaubafaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi ubad khaylesiu adeegasiinamiyo gabdhaba adeecasi adamaaligi arsaaqnasi
annaguna aamiintaan ku darnay waa hagaag heestaasi waxay ugu dambaysay idaacadeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen baraadan iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idinleh sidaa iyo nabadgelyo
umalkiyo dooha il aadka jacaylka udgoonku beer ma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane
This is VOA